wii ducana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkani waa laantaab soomaaliga ee v o a oo ay si toosa aad uga dhegeysanaysaan moojada gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somaly com waa fiidnimo isniina taarikhduna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha may ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan idaacadda caawiya dunidan aa dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah israa'iil oo sheegtay inay baarayso weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow rafax iyadoo hay-adda qaramada wadoobe u qaabilsan falastiinna ay xaaladda qasa ku tilmaantay cadaabtii ifka warbixinayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka puntland oo beeniyey in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo calmadow oo ka tirsan gobolka sanaag qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan iskudhacyada dhinaca qabaa'ilka ah ee dilalka ku salaysan haatan waxaa socday boqolkiiba siddeetan iyo ka badan waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabin waa baxallo haddii ilaahay kuu dhow yahay dad la bilaynayo wax loo bileeyay aan la aqoonin qaab wejahan oo jahawareerina weeye marka jahawareerkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal sidoo kale ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa maanta ku qeexday xaaladda qasa cadaabtii ifka taasoo oo imanaysa kadib weerar ay israa'iil ku qaaday magaalada koonfurta ku taalle rafx taasoo wasaaradda caafimaadka ee ku sugan qasa ay sheegtay in ay ku dhinteen shan iyo afartan qof militariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegayaan waxaa ka dhacay rafax kadib warbixinno sheegay in israa'iil weerarkaasi ay xaddii ay ku dhinteen laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan xamaas iyadoo sidoo kalena uu dab halkaasi ka kacay wasaaradda caafimaadka ka howlgasho qasa ayaa iyaduna sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin aaggaasi ku yaalay oo dad ay gabaad ka dhigteen iyada oo marka laga yimaado dhimashadana ay sidoo kale tiro kale oo dad halkaasi ay ku dhaawacmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa isaguna maanta sheegay in weerarku uu carqalad gelin karo dadaaladii lagu waday dhexdhexaadinta ee lagu rabay in xabadda lagu joojiyo isla markaana lagu soo celiyo dadka la haystayaasha ah ee qasah ku sugan diblomaasi sare oo ruusha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba cadaaladda ee ruushku ay u sheegeen madaxweyne valadimir putin in ururka daalibaan ee xukuma afghanistan ah haddii laga saari karo liiska ururka argagixisada ee ruushka uu ku daray zamir kublofo oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha dalkaasi afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee ay dowladdu gacanta ku haysay taas maanta u sheegay in diiwaanka haddii ururkaasi laga saari karo ay ruushka siin doonto in ay eegaan inay aqoonsadaan xukuumadda daalibaan islamarkaana iyadoo aan diiwaanka laga saarin daalibaan haddii laga hadlo aqoonsi ay noqon karto mid dhicisa waxaana laga soo xigtay isagoo sheegaya inay socoto shaqo islamarkaana dhammaanba waaxyaha la tixgelinayay oo waxyaabaha la eegayo lala socodsiiyey hoggaanka sare ruushka islamarkaana ay go'aan haatan ka sugayaan ugu dambayntiina dood afeedkii xidhitaanka ee dacwadda ciqaabeedka dhinaca lacagta ee loo haysto madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maalinta salaasada ee britola ay ka dhacdo magaalada new york ee waddanka maraykanka taasoo ah fursaddii ugu dambeysay ee qareennada difaacaya madaxweynahan hore ay ku qancin karaan labiyo tobanka xubnood oo xeerbeegtida ah inaanu dembi aanu ku lahayn eedahaasi loo soo jeediyey taasoo ahayd inuu isu dayayay inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada islamarkaana uu haweenay siiyey lacaga si uu aamusiiyo doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii iyadoo dacwaddaasi dacwadoogaheeda uu soo bandhigayo caddaymaha loo haysto doodaha ugu dambeeya ee kiis ciqaabeedkan oo ah kii ugu horreeyay ka dhanka madaxweyne maraykanka soo mara ayaa qaadan kara muddo saacada ah eerbeegtida ayaa waxay raaceen marag furka dhowr maalmood iyadoo mid kasta oo ka mid ah halkaasi uu ka jeediyey lix toddobaad oo haatan ay dacwaddaasi socotay garsooraha maxkamadda sare ee new york khuwana merjan ayaa markaa la filayaa in uu isaguna sheego wuxuu erbiigtida u sheegaan ilaahdee subaxnimada arbacada arrimaha ku saabsan sharciga ee kiiskan ka hor inta aanu bilaabin doodiisa dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida way hagaag dhegeystayaal marka ayaan idin leeyahay fiidwacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxoontiga falastiiniyiinta ayaa isniintan maanta ku tilmaantay xaaladda qasa cadaabta ifka kadib weerara israa'iil ka geysatay koonfurta magaalada rafax saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa iyaguna sheegay inay halkaasi ku dhinteen dad ka badan afartan qof warbixinaya v o e ka qortay arrintan waxay noo soo koobaya xuseen barre milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samaynayaan dhacdo ka dhacday rafax kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weerar ay israa'iil ku qaaday axaddii oo ay sheegtay in ay ku dishay laba sarkaal oo sare oo xamaas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyey wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaalla goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac milatariga israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay yaasiin rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee xamaas ee daanta galbeed wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta lahaystayaashii lagu haystay khaza madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda taasoo usbuucii hore sheegtay in israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso rafax maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray in israa'iil aanay ka bixi doonin khaza ilaa laga soo afjarayo waxaa ka haray maamulka xamaas ee dhulkaasi sida uu hadalka u dhigay netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay rabto in ay la wareegto rafax si ay meesha uga saarto guutooyinka xamaas ee halkaasi ku sugan kuwaasi oo sidaa hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo khaza ka tirsan oo ay hore ciidamada israa'iil ula wareegeen xamaas ayaa sheegtay axaddii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga israa'iil ee tel abiif israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin warar deg dega oo sheegaya khasaare dhimasho iyo dhaawacb ah oo arrintaasi ka dhashay waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay xamaas fuliso tan iyo bishii januari inkastoo gantaallo iyo madaafiic lagu garaacay israa'iil dhanka xadka khaza iyo tan iyo markaasi guutada xamaas ee ciisadiin al qasaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ku sheegtay in ay tel abiif la beegsatay gantaallo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah militariga israa'iil ayaa sheegay in sideed gantaal ay u gudbeen israa'iil kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada rafax halkaasoo ciidamada israa'iil ay dhowaan duulaan ku qaadeen israa'iil waxay sheegtay in tiro ka mida gantaallada la qabtay dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa soo dhoweeyey in gargaarka bini'aadamnimo iyo shidaalka lasoo mariyo isgoyska lagu magacaabo krem shalom isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto biyo iyo hoy iyadoo howlgalka biniaadantinimo uu ku dhow yahay burbur xogaha guud ee qaramada midoobey waxa uu ku nuxnuxsaday in mas-uuliyiinta israa'iil ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka masar ee gelaya isgoyska krem shalom sida uu sheegay afhayeenka xogaha guud ee qaramada midoobey stephen dujarek baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee israa'iil iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka rafax ee masar kadib markii ciidamada israa'iil ay qabsadeen dhinaca falastiiniyiinta horraantii bishan masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka rafax ilaa inta gacanku haynta khaza dib loogu celinayo falastiiniyiinta laakiin waxa ay masar ogolaatay in si kumeelgaar ah loo leexiyo isu socodka dadka marinka krem shalom ee israa'iil oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka khaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha masar genaraal cabdifataax asiisi
aad aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barro inoo socodsiinayey warbixintaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqaymo ay iska kaashadeen saaxiibada caalamka ay ku dileen saddex ka mid a horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya duqayntan ayaa waxa ay ka dhacday aagga ka mid a buurta calmadow ee gobolka sanaag haddaba wariyaha v o e muqdisho cabdicasiis bararow ayaa duqayntaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo weliba cidda lagu qaaday
waa mahadsantaha cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiina intaba dabcan howlgalka meeshaas ka dhacay wuxuu ka mid ahaa howlgalladii dalka ka socday muddaba oo kooxaha cadowga ee khawaarijta lagula dagaalamayey xalay fiidnimadii ayaa laba howlgal oo wakhtiyo isku dhow ah laga fuliyey muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ee buuraha caalmadow deegaanada puntland goobo ay maaragtay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee al-shabaab isku urursanayeen oo ay ka maleegayeen dhagar ay maaragtay dadka soomaaliyed la maaganaayeen howlgalkaasna sidii loogu talagalay oo guud ayuu ku dhammaaday ilaa dhowr iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa iyo horjeeyaashoodii ayaan iladooda xaqiijinay guddoomiye kalena dhaawacyo ayaa maaragtay soo gaaray intoodii kalena waa kala firxadeen oo duurka ayay galeen welina qiimayntii iyo muxuu ahaa dabagalkii iyo dhammaystirkii howlgalku wuu socdaa ilaa hadda ma jiraan dad rayadoo wax ku noqday intaad ogtihiin maya cabdicasiis meeshaas meel dad rayad uu joogay ma aha waa dhulka maaragtay hawdka ah ee buuraha dhexdooda ah ee maleeshiyaadkaas khawaarijta ay isku qariyaan halkaasoo muxuu ahaa dadkii shacabka ahaa deganaa mar hore ay wakti hore ka barakiciyeen haba yaraatee ilaahay mahadiis wax shacab oo meeshaas ay waxyeela ka soo gaartay ma jirto howlgalkuna howlgal muddaba maaragtay la diyaarinaya ayuu ahaa oo aada looga taxadiray cadowgii loogu talagalay unbaa la beegsaday ujeedadii laga lahaana waa laga gaaray waxaad sheegteen horjoogayaal saddexa inay ku dhinteen sida war-saxaafadeedka aad soo saarteen ku jirtay ma la hayaa magaca saddexdaasi horjooge iyo waxay al-shabaab u hayeen oo deegaankaasi ay uga sugnaayeen ama tusaale ahaan jagooyinka ay hayeen
weli qiimayn ayaa socota iyo dhammaystirka xogta ayaa muxuu ahaa socota waktiga soo dhamaystirmana haddii ilaah yihahdo waa idinla wadaagaynaa laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in saddexdaas horjooga ay ku jireen horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab gaar ahaan kuwa maaragtay dhulkaas buuraleyda ka howlgala sidoo kaletana qaar kalena ay muxuu ahaa dhaawacmeen ninkii ugu sarreeyey xeradaas iyo ninkii ku xigay ayaa muxuu ahaa ku jira dhammaystirka macluumaadkooda oo faahfaahsanna insha allah saacadaha soo socda ayaan la wadaagi doonaa dadka soomaaliyeed inta badan dowladda soomaaliya howlgallada waxay ka waday koonfurta marka laga soo tago puntland hadda maxaa keenay inaad deegaanadaasi weeraradii aad wadeen iyo weliba dowladihii aad kaashanayseen halkaasi ay duqaymaha ka bilaabaan runtii cabdicasiis horta meel kasta oo cadowgaas khawaarijta ay joogaan dowladda soomaaliyeed waxay u yihiin muxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya hadbana meeshii loo arko in maaragtay ay ku habboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagula dagaalamayey ciidanka soomaaliyeed ee puntland muxuu ahaa dowlad goboleedkaas iyo shacabka oo iskaashanaya runtii wakti dheer dagaal kula jiray oo aada u jebiya khawaarijtaas oo markii horeba riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha ah isagu geeyey dhaqdhaqaaqyadooda iyo is-abaabulkooda aada ayaan muxuu ahaa ula soconnay gaar ahaan markii si weyn loogu jebiyey deegaanadan koonfurta ee hirshabeelle iyo galmudug in qaar ka mida firxadkooda ay meelahaas ku urursanayeen marka waa la soconnay haddana dibada ugu fiicnayd bay noqotay dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay soo tageen bay ahayd marka meel kasta iyo wakti kasta oo munaasiba ayay ayay ayay beegsan oo yihiin sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda puntland oo ka tirsan dowladda soomaaliya federaalka iyo ciidamada soomaaliyeed ee muxuu ahaa halkaas jooga ee puntland ay kula dagaalamayeen marka haddana fursadda ayaa timid wakti munaasiba iyo xog munaasiba oo laisku dubiriday ayaana lagu weeraray waana dabcan goob kasta oo kaleeto ay joogaanna sidaas ayaan u beegsanayna insha allah waa tahay laamaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa puntland oo kale ee iskaashi intee leeg ayaa ka dhexeeya marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iskaashi aad u fiican baa ka dhexeeya muxuu ahaa dabcan xogtaa la wadaagaa ciidanka de meeshaas ka dagaalamayaahay waxay kamid yihiin ciidamada soomaaliyeed ee dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya marka ciidankaas kala duwan oo soomaaliyeed oo cadowgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qeyb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneedba oo hay-adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhanna waa wanaagsan yahay xogahay wadaagaan sidaas oo kaleeto shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dagaalkaas ay kula jiraan muxuu ahaa shacabka reer puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin waana ku bogaadinaynaa waana ku ammaanaynaa
wagaag dhegeystayaelkaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u waramayey cabdicasiis barrow haddaba geesta kale maamulka puntland ayaa qoraala uu soo saaray ku sheegay inaanay jirin weerar ay ciidamo ka tirsan dowladda dhexe soomaaliya ay ka fuliyeen buuraleyda caalmadow wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirar ayaa waraysi waxaa la yeelatay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxaanay weydiisay ujeeddada war-saxaafadeedka ay soo saareen faadumo aad baad u mahadsan tahay walaalkaas wuxuu daarraana waxaan caddaynaynaa ammaanka puntland dowladda puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda iyadoo kaashanaysa dadkeeda xogna way uhaysaa dhulkeeda way uhaysaa iyada maamusho sharcigeeda ka fula maamul baa ka jira maaragtay caasimadda ilaa iyo heer tuulo oo ay dadku isku xidhan yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dawligii min wasiir ilaa isku duwe ilaa iyo meeyarkii degmada ilaa golihii deegaanka maamul baa dalka ka jira salgeydii booliiska ciidamada puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga galo buuraha iyo maaragtay meelaha ugu muhiimsan oo dhan saldhigya kuleh xogta dalka iyaga haya iyaga difaaca cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay samaynayaan maratay howlgalla samaynayaanna maratay waa wax la iska kaashado weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd hase ahaatee waxaan ku caddaynayaa dowladda taagta darene muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay puntland miyay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen
duqaymahan horta inay duqayma yihiin ba xitaa cidima caddayn karto inay duqayma yihiin horto xitaa cidima caddayn karto gantaala soo habaabay baa muxuu ahayey daroon soo dhacday baa horta cidima caddayn karto inay duqayma ahaayeen laakiin in qaraxya dhaceen baa la xabsanjinaya waxaan caddaynaynaa oo muxuu ahaaye aan diidannahay dowlad federaal inay sheegato inay iyada fuliseen oo wax ka fulisay taasaa nagu diidannahay laakiin maarata taarikh ahaan yani traditionally ama taarikh ahaan way dhici jireen duqaymo noocan oo kale way dhici jireen laakiin yaad is leedahay way fuliyeen duqaymahaas
walaa duqaymaha cidda fulisay maaragtay muhiim maaha in la sheego cidda asaa fulisay in la sheego muhiim maaha laakiin waxaan caddaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaanna halkan ku lahayn duqaymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa duqaymuhu kama duwanaa yani ilaa iyo laba kun maxaa ahay kuwii ka dhacayay geyiga soomaalida oo maaragtay wadamada la dagaalanka argixisada ka taageera soomaaliya kuwii dhacayay kama dugsana waa ay dhacaan maxay khasaare geysteen marka oo aad nala wadaagi kardhaa duqaymaha khasaare ay geysteen kulley anagu haddeer ma ogin lamana sheegin dadka degaankuna ma aanay sheegin khasaare maarata ciidamadan oo khasaare ma soo report garaynin laakiin waa wax dhaca diyaaradaha soconayaa la arkaa ama gooxooda la maqlaa kuwa habeenkii oo soo jooga hoose ku duulaya marka caasimada muqdisho ay ku wareegaan habeen iyo maalin guuxooda la maqlaya habeenkii oo dhan marka ma aha waxaasi wax cusub maaha oo wax location keliya ama hal degaan oo keliya ku kooban maaha xog baa dhinacyo ka dhaceen wasiir marka haddii aad noo xaqiijiso inay dhaceen meelaha lagu tuhumayo muxuu ahaaye oo had iyo jeer laoran la odhan karo maaragtay waa ay ka dhici jireen waa calim calim madow weeyaan iyo calim iskaad marka waxyaaba mararka qaarkood daco weeye wax cusub maaha mararka qaarkood xitaa gantaalla soo habaabay baa soo dhaca oo maraakiibtan badda taagan iyaga iyo xoutiyantu is ugaarsanayaan mararka qaarkood gataalo soo habaabay baa dhaca taleex duleedkiisay ahayd meeshay ku dhacday maalin dhoweyd
wagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid dirir oo u waramayey faadmo yaasiin jaamac haatana ku soo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oon toddobaadkan ku eegayno iskudhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul hoganaya soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe gobolada bartamaha soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dawgalay colaado sokeeye iyo aano qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dhereer wadaag ah iskudhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta soomaalida taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii sebtembar ee sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaa magaalada gaalkacyo lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray zakariya cabdi oo aana qabiil loo dilay waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay shaqo joojin saddex maalmooda sameeyaan aaskiisa kadib bishii desembar ee sanadkii tegay rag hubaysan ayaa laba wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii afartan kilomitir bariga kaga beegan magaalada guriceel ee gobolka galguduud bishii maarso ee sanadka labada kun afar labaatanka magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali ciid bisha may toddobiyo tobankeediina sanadkan labada kun afar labaatanka maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo labiyo toban sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada caabudwaaqe ee gobolka galguduud toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada goldogob nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yaray lahaa haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah cabdulaahi saciid faarax waa guddoomiyaha golaha guurtida degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka kusoo noqnoqotay qadka taleefonka ee cabudwaaq ayaan kula xiriiray waxay nagu hayaan waxaan caqli bilaadan qaadan karin oo caqliga bili-aadanka ka fog dad dad iska iska dilaya aanooyinka qabiilka waa jiraan howlahaas dhibka badan oo aada moodid haddana in sidii dawladnimo iyo awood dawladeed wax uga qaban jirtay loola yahay oo aan hadda ayaan dooskeedii gaarsiisnayn baa ka jirta meeshaan hadda aan ku nool lahay oo degmada caabud waa iyo wixii la hareera ah oo hadda gobolada dhexe oo dhanba waa laba mid wax hadda kala bedelan oo kala macno badan inkuma jiraan
cabdulaahi saciid faarax ayaa ka waramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan
walaalow dadka soomaaliyeed iyagoo kulligood walaalo ah oo dad wada dhashaya taa haddana waxay ka seexan jiraan gobolada dhexe dadka degani waa dad wada dhashay weliya abtigii weliya seedigii kulli waxa bay isku yihiin ehliyadaha oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaan dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo marka hore iyadoo la biridayo oo dadka dhigdhextaa laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yar ah oo toban jir aan gaarin afar jir shan jir saddex jir haween la laynayo oo inta weliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo waxay ka dhaceen gobolada dhexe hadda wax ku cusub bulshada soomaaliyeed iyo gobolada dhexe iyo maqalka bini-aadanka wixii noogu dambeeya oo aan la yaabnaa waxyaalahaasa kamid a sidoo kale waxaan qadka taleefonka ee caabud waaq aan kula xiriiray iraado maxamed cigaal oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq waxay ka waramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kugu salaamayaa maxamed caad xasan iyo dhammaan bahda v o a waan salaamayaa saameynta ay nagu leedahay lama soo koobi karo annaga haddii wiilku wax dilo leh dhibaatadii gurigii bay gaaraysaa gabadhii waa hooyo baan dhashay kii kaloo muxuu ahay la dilayna waa hooyaan dhashay marka kollay saameynta ay nagu yeelato haween ahaan wax lasoo koobi kara maaha waxaan is oran karaa wadmaha anagi ama beerka anagi maalba qayb baa go-aysan is oran karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino iraado ayaa ka waramaysa foolxumada kala aargoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynaya oo ahaa oo kii wax qaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa muxuu ahay waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa ama walaalkay la dilay ama hadaa lagu ninkaanu ma dilin waxba uma geysanin marka dhacdooyinka anaga na damqa oo aniga khaasaan damca kow iyo laba iyo saddex maaha aad bay u badan yihiin waxa weeye qof baa wax geysanaya qofkii markii wax geystay waxaa leeyahay qofkaasi uma qalmo hebel baanu leeyahay sidaa daraadeed waxaa la raadsanayaa shaqsiga keliya oo dad laga yaaba hogaamiye inuu yahay oo ganacsado ah oo boqolaal qof biila iyo wixii lamid ah ama madaxaa la raadsanaya laguma qancayo qofkan gacan ku-biiglaha asagoo inta geysa asaga in la raadsanayo waxaa lagu qancayaa qof muhiima oo bulshada indheheediya in la helo
axmed ciise falagle waa wasiirkii hore ee warfaafinta ee galmudug haatanna waa la taliyaha madaxweynaha galmudug ee arrimaha bulshada waxaan weydiiyey dhibaatada ay arrintan kale argoosiga ku hayso gobolka xanuun wallaahi waxay nagu haysaa aad u sarreeya oo weliba xanuunka waxaa ka sii xoog badan oo sii xanuujinaya qaababka dadka loo waxyeeleynayo ma ahan qaababkii dariiqooda la yaqiinay dadku waxay u diriiri jireen beelobeelo iyo aano qabiil iyo haatan waxaa socday boqol kiiba siddeetan iyo ka badan waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiil waa bahallo haddii ilaahay kuu dhow yahay dad la biraynayo wax loo bireeyay aan la aqoonin qaab wejahan oo jahawareerina weeye marka jahawareerkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiikow ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay waxaa aada u soo kordhay weji ku cusub oo ah in nimankan argagixisada al-shabaabka ay faragelin badan kusoo sameeyeen qabaa'ilaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arrintaas oo aad waayihii ugu dambeeyey shirarka shirarada amniga iyo lagu lagu falanqaynayay colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii huraya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo cabdiraxmaan daahir guure wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle laakiin waa ogta hadda meeshaan nimanka nabadiidka shan iyo toban sana haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan ee mataqaanaa markii ayagu gacanta ku haayeen dadka ayagaa dili jiray dadku marka hadda waxay fursad u heleen inay xor noqdaan ay isdhex galaan ay qoryihii ay kula dirireen shabaabka haystaan dowladduna hadda weli waxay la diriraysaa argagaxasadii argagaxadii weli ma amnigii si toosa meelaha qaarkood ugama fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxaa ugu yaab badnaaya markii deegaanka shabeelada dhexe meel kamid e ilaa afartan guri la gubay aan tegey oo aan u tegey farmashiyihii dukaankii ganacsigii raashinkii oo dabku uu baabi'iyey oo dadkii deganaayna ay banaanka ka joogaan tiro kooban oo dhalinyaro oo ay waxaa sameeyeen sababtay u sameeyeen ayna aqoonin ay si tahay hab qabiil dhacdaa dhacaysa dhacdada markay dhacdane dadku weli lama falgelin ay dacwadaan ee maxkamadaha ee saldhigyada tagaan inay gacmahooda sharciga ku fuliyaan ay rabaan oo kala aarsadaan ayagoo reeraysan colaadaha beelaha ee soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambeyso iyo kuwo ku salaysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo brofesor yaxye sheekh caamir oo aan qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada nairobi ruuxan isdilkan soomaalidu waa wax weligeed soo jiri jiray oo aana qabiil iyo isku dilaan jid iyo xoolo la dhacay iyo ceelal iyo waxaasay ahayd saameynna kuma lahayn magaalooyinka saameynna kuma lahayn siyaasadda si fududa loo xalli jiray odayaasha xalli jiray qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad birmageetaneen oo la taabana waa jiray hadda wadcigii waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday wax hadda baadiye ka dhaco beledka loo soo rari karo wax beled ka dhaco baadiye loo raraayo oo laba qoloo baadiye ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanayso waa dhacdaa kama maqna marka hadda waxaa jiroo dhan aano qabiil oo siyaasad ku saraysan waayo marka waxaa qofka aanada loo dilay qofuu dilay keliya ma ahan waa lasii buunbuuninaa waxbaa la badinaa marka waa wax oo la maalgelinaya dhinac hadaad fiiriso oo magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan waxaa kaloo qayb weyn weyn aada u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aada u bislayn ay samaysteen oo xuruska naqdo meel kasta laga dhegaysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadifad qabiil colaadaha waxay burbur u geysteen nolosha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool brofesor yaxye sheekh caamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay markii hore oo saxaanka ka hor waxaa jiri jiray maado layidhaha civiga oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo wadaniyadaas lagu abuurayo wax badanay ka reebaysa waktigii kacaanka dadka maadadii oo civic la dhihi jiray waa laga reebay waxaa lagu bedela maado kacaan layidhaha qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada lafteeda daacadii a markii dambe dowladda loo naqanaya qabiil isku bedesho waa ogtahay hadda bahda waxbarashada ama iskuullada laguma dhigo qabyaaladu dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tarayn iyo inay waddanka rigaadanayso laguma dhigo waa fiicnaa lahayd in xataa ardada intayna ummadaba u gudbin in ardada loogu dara maadadaas daam loogu dari karin iskuullada in ardadaa ninba gurigo ka yimid ninba goboloo ka yimid loo sharxo oo la yidhaha waddanka wax qabyaala layidhaahaa ka jiro mustaqbalka idin saameynaya dhibkaas waaye ka hortaga haddii xataa bishii hal cashir ardadoo dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiya sare xataa dugsiyada dhexe ardaygu masajka uu qaato gurigu kula naqanaa oo leeyahay qabyaalada la sheegayo iskuulka lagu soo sheegay wax xun waaye in laga caraafi carminnimadii dadkii wax u dhibeen lama sabayn weli taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto oo ardayga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaanaa ardayga dhinacaysa fadhiya qabiilkiisa jaahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof qof dili keliya odayaalaha ku baxayo horaa laga xalinaya laakiin qof oo qof kale ka dhex hadlaayo oo asiga qofkaa kula hadlaayo qof kalea ku dhex jiroo kasii hadlaayo oo siyaasadeed marka in deganaan la-aan ay dhacdo soomaaliya
colaadaha meertada ah ee soo noqnoqda ee soomaaliya waxay ku bilowdaan cadaalad darro la yska tirsanayo ha ahaato mid dhab ah iyo mid qofka uu iska dhaadhicinayo taasoo inta badan ka shidaal qaadanaysa muranno taariikhi ah ama colaado soo jireen ah oo ku salaysan deegaanka biyaha iyo daaqa xoolaha marka xiisaduhu ay meel sare gaaraan waxaa soo xoogaysanaya qabaa'ilka la isugu nasab sheegto taasoo keenta in dadka ay u degdegaan argoosiga aan waxba xirinaynin abukaati cabaas cumar xuseen oo ka mid ah qareenada soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka waramaya cadaaladda iyo doorka ay cadaalad darrada ka qaadato hurinta colaadaha iyo aanooyinka qabiilka waxay sii horisaa cadaalad darrada colaadaha waxay abuurtaa nacayb lambar labo waxay sababe in aan xal waara laga gaarin isku dhacyada qabiilada ama qoysaska saddex in amniga uu faraha ka baxo abukaata cabaas ayaa ka waramaya inay dhacdo in qof cadaalad raadinaya uu ku kaco cadaalad darri ka weyn ta loo geystay ama uu ka tabanayo cadaalad darre ayagoo tabanaya ayay waxay ku kacaan cadaalad darro middaas mid ka sii badan oo ka saameyn badan bulsho ahaanba waxaan rabaa in aan kula wadaago misr colaad laba miisaal mid waxay ka dhacday jowhar inaad la socotaan ayaan u malaynayaa in lasoo qabtay laba eedaysane oo lagu eedeynayay inay cunug yar dhibaato u geysteen lasoo xiray saldhigii lagu soo xiray maxkamaddii ayagoo la horgeeyanayo aabbihii dhalay cunuga oo qoray inta soo qaatay ku dilay xaruntii dowladda dhexdeeda taas waxaa waaye in qofkii hay-adihii dowladda ee cadaaladda fulin lahaa in uu qofkii hareer maro asigoo cadaalad darro tabanayo oo asiga gacantiisa ku fushado dhibkii loo geysta dhib ka weyn inuu asigana geysto sidoo kale waxaa miisaal labaad ah ninkii maxkamadda la saaray ee taliyihiisii ku dilay balcad cabdulkafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool gobolka virginia ee duleedka washington ayaa qaba in colaadaha iyo kala argoosiga ay soo jireen ahaayeen laakiin hadda ay wax cusubi kusoo kordheen horta sidaad ka warqabto soomaalidu sideedaba dadka wada degan mar kasta waxaa ka dhexeeya daaqa iyo cabitaanka ceelasha iyo dhulka marka inta badan waxa weeye wax weligeed qarniye soo jiray oo dadku ay isku khilaafsanaayeen ceel laga cabaye iyo daaqsin iyo waxyaabo lamida marka waxaa hadda un kusoo biiray laba shay baa kusoo biiray aanada oo sidii hore aada moodo inay ka duwan tahay oo dadku ay ka dhigeen wixii wax cadaawad ah awal ma ahayn waxay ahaan jirtay awal qolaa wax kala dilaysa ama mag baa la kala qaadanayaa ama waa la isu qisaasaya wuxu madhi ma dhibadnaan jirin hadda waxaa kusoo biiray in maadaama ay dadkii wada degan yihiin oo mar kasta wax kala gaarayaan in miidiyadii iyo la duubo oo wixii la fidiyo oo la buunbuuniyo oo meeshii awal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadku uu dhexgeli jiray oo haddiiba la xakamayn jiray hadda waxaa waxay noqotay wixii global bay noqotay inay caalamka o dhan ay ku fido marka sida la moodayana ma aha oo dadku cadaawadi kama dhaxayso ogow waa wax un biyo aano iyo daac saddexdaasay isugu imaanaysaa weligeedna intaasay joogtay wax weyna ma ahayn waana la xakamayn jiray dhaqanka soomaalidaana ku fillaan jiray nasiib darro hadda waxaa isku soo aaday qof reer baadiye ah oo garabka midigtaana qoray u suran yahay bidixdana telefoonku hays caawa alla waxay u taagan tahayna aan ka warqabin wuxuu rabuu markaa ku samaynaya marka intaasaa ku zaa'ida maahe wax soomaalidu waa qarniyo sidii ay u noolayd weeye wax iska bedelayna ma jiraan dhankaas marka ma ma muuqataa door maamulada iyo dowladda federaalka ay uga bannaan in arrimahan la xakameeyo oo laakiin laga gaabiyey oo aqoonyahanka u muuqanaya ma jiraan dowladdu rool bay kula hayan jirtay weligeed dowladdaa dhex geli jirtay ilaa iyo isticmaarkii hadda dhulkaas mudug la yidhaahdo talyaanigii baa dhex geli jiray xataa iska daa markii dambe oo dowladaha noqonoo xorownay oo dee laysmada dili jirinba oo daawiish baa la keeni jiray ciidan baa la dhex dhigi jiray iyagaa kala waxayn jiray markaasaa makta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaasi geli jireen laakiin ka hor xataa isticmaalku wuxuu samayn jiray wuxuu oran jiray idinkuna daaqa dhinacaas ha soo dhaafina idinkuna dhinacaas ha soo dhaafina oo waa la kala deganaa wuu wuu yiqiinay isticmaalku sida beeluhu ay u kala degan yihiin dowladdu markay timidna sidaasoo kaley ahayd waxaa lo xoolaha loo kala celin jiray magtaa loo kala qori jiray xase maxkamadaha la geyn jiray dadka qaarkood odayaasha dhaqankuna mar kastaba iyagaa sal u ahaa iyo culummada iyo waxaasoo dhan marka wixii oo dhan waa jiraan isma bedelin waxaa soo kordhay oo keliya dowlado yaryara oo daciifa oo laftigoodu qabaa'il ku dhisan marka dowladdu hadday qabiil ku dhisan tahay iyadiba marmarka qaarkood ka xishoonaysa oo la dhahaysa war annagu waxaan ma dhexgeli karno beelahu ha xalliyaan masalan hadda galmudug iyo puntland oo kale waxyaabo badan oo xakamaynaya waxaa weeye beelihii iyagu ka koobnaayeen baa hubaysan oo hubka haysta oo dowladdii ka hub badan marka dowladdii dowlad goboleedkii ma geli karto dowladdii dhexana dee waaba waaba garanaysaa tabarteeda iyo intay la eg tahay marka mar kasta dowladda howlkeeda waa loo baahan yahay laakiin nasiib darro waxaa weeye beelihii baa ka awood badan
ugu dambeyntii cabdulaahi siciid faarax gudoomiyaha golaha guurtida degmada caabud waaqe ee gobolka galguduud iyo iraado maxamed cigaal gudoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in colaada la joojiyo gobolkaasi
ana aada iyo aadka ugu mahad celinahay barnaamijkaas caawa mataqaana ila wadaagtay waxaan ugu baaqi lahaa ilaahayna ha loo noqdo caqliguna ha shaqeeyo dadka isdilahaya waa dad walaalo ah waa dad diinta muslimka walaalo ku ah waa dad barisnimada walaalo ku ah waa dad feedi iyo adeer iyo weliya asigiisa intii hore oo na gaadhay ilaahay ha naga cafiyo ilaahay ha naga cafiyo inta dambe aan isaba qabano caqliga aan ka shaqaysiino dadkaani ma aha dad kala guuraya iyo dad kala tegaya iyo dad maaragtay meel kala aadaya iyo dad si kale isugu yimid waa dad barisnimadii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo dhulkii iyo dagaankii ka dhaxeeyaan waxay naga khasaarayna aynu mataqaanaa ilahay uga tababkeena waxa dambana aan isuma qabano sidaasaan ugu baaqaya waxaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrinkaas inaan iska kaashano inaan wacyigelin badan ka suubino inaan isku xirnaano in aan bal adliisi qaab aan maaragtay wacyigelin hadda anaga qoriga afkiisa ma qaban karno laakiin waxaan suubin karnaa inaan wacyigelin suubino inaan goobaha colaada aan maaragtay ka jirto aan tagno inaan wiilashana wacyigelino in aan bal u sheegno war qofku hadduu gacan ku dhiiglaga asaa gacan ku dhiigle ahi keen wax noo taraya kan wax noo taraya ha naga maran inaan idhaahno aad intaasaan ugu baaqaya dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu la xiriirnay wasaaradaha warfaafinta arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino hase yeeshee aanaynu suuragelin intaas ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay isku dhacyada iyo kala argoosashada qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan bartamaha soomaaliya barnaamijyadeena soo socda waxaad ku dhagaysan doontaan iscafinta iyo doorka ay ka qaadan karto xalinta mushkiladaha bulshada inta ka horreysa waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu colaad mahadsan yahay uu barnaamijkaasi nala socodsiinaya alkawilaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo muqdisho ay noogu soo diyaarisay saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdulaahi sambaloolshe ayaa toddobaadkii hore isbedel ku sameeyey taliyayaasha qeybo ka mid ah hay-addaasi haddaba isbeddelka weyn ee lagu sameeyey laamo muhiim ah oo ka tirsan hoggaanka hay-adda wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha amni sugista dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana doodda igala qaybgalaya nuur sheekh cusmaan iyo daahir cabduqaadir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey sheekh nuur
bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay sayidnab adiga iyo daahirba waa idin salaamayaa walaalkii dooda igula jira runtii horta isbedelka la sameeyey waa isbedel la filayey iyadoo muddo hadda laba sano iyo dheeraada xukuumaddana hadda marayso inaan hay-adaha ammaanka ee hoose nabad sugidda aan wax isbedela lagu samaynin runtii waa la filayey isbedelkuna dee wuxuuba hormuud u yahay isla xisaabtan xafiisyada raggan ay maamulayaan isbedelka lagu sameeyey waa xafiisyo qaran oo xuquuq leh oo la yaqaano oo maaragtay shaqo oo maalinla ah iyo mid billa ah iyo mid sanadla-aba qabta haddii aan la isla xisaabtamin meesha waxaa lala diriraya waa cadow cadowgu taatikooyin badan buu isticmaalayaa ooy dhaqaale ka mid tahay oo ganacsato ka mid tahay marka xafiiskan haddii aan isbedel lagu samaynin wadanka musuqa ka jira iyo nimanka khawaarijta oo wadanka lagula diriirayo mid kasta jaanis bay helayaan meelo ay maaragtay xiriir iyo linkiyo ayay helayaan marka haddii isbedel la sameeyo qof walba wuxuu is ogaanayaa in lagu soo maqan yahay waajibaadkii hadduu sidii sidii loo baahnaa ee la rabay uu u gudan waayo wuxuu is ogaanayaa in lagu daba joogo marka waa guul baan isleeyahay dowladda usoo hoyatay taliyaha cusubna de tallaabada uu qaaday waa mid la filayey runtiina waa ku mahadsan yahay haddaan laysla xisaabtamin oon layska daba tegin oo warshaqadii laguu igmaday ee dhaqaalaha lagugu siiyey mushaharkaad ku qaadanaysay inaad maalin walba sarfiskii qabato oo bulshadii u adeegto amnigoodii aad wax ka qabato xogihii iyo riboodyadii cadowga iyo khawaarijta aad keeni lahayd aad gabto meeshaas de maxaa meesha ka soo baxaysa in maaragtay gaabis uu yimaado marka taliyuhu waa mahadsan yahay waxaan qabaa inay tahay jawaabtu haa waxaa weeyaan isbedel bay keenaysaa dhinaca amniga ha noqoto dhinaca musuq maasuqa ha noqoto oo wadankeenna bulshadeennu waa iska musuq maasuq badan tahay hogaamada xafiisyadeennu waa iska musuq maasuq badan yihiin laakiin labadaba isbedelku waxbuu ka tarayaa waxayna u tahay waxaa weeyaan ragga cusubna waxay u tahay maaragtay waxay filayaan oo iyaga laftoodu haddii waajibaadkii iyo shaqadii loo igmaday ay gudan waayaan tan oo kale inay ku imaanayso ayay iyaguna sugayaan daahir isbeddelka muhiimka ee lagu sameeyey hoggaanka hay-adda nisa wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha dardargelinta amni sugidda dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim weliya saynab iyo walaalka dooda igula jira nuur sheekh cusmaan waa salaamaya iyo ummadda soomaaliyeed oo fiyooda naga dhegeysanaysa isbedelka uu sameeyey taliyaha nabad sugidda maxamed cabdulaahi sambel olshe anugu ma qabo hadda wax dheeraad ah inuu soo kordhinahayo oo ama amniga ha ahaato ama shaqo kale ha ahaato waayo shaqadu way socotay saan hadda arkaynay taliska nabad sugidda wax badan buu ka qabtay amniga gobolka balaadir asagoo muhiimka ah caasimadii ah marka anugu dee shakhsiyaadkaas la bedelay ma u arkayn hadda shaqadu inay yani shakhsiyaad shaqadu ay ka socon weynta ka socon weydaan maysa ahayn shaqaduna si ahaanteeda unbay u socotay oo shaqo markii laga hadlayo qofka in shaqada laga bedelo oo meesha laga qaado waxaa keeni kara shaqo gudasho la-aan oo kale hadda walaalkay wuxuu yidhi isla xisaabtan isla xisaabtanka markii hay-adaha dawliga uu jiro isla xisaabtanka qofkii asagoo shaqadii ayaa lagula xisaabtami karaa lagu korjoogtayn karaa la ogaan karaa daily rebood waxa leeyahay ha jiroo la kala qaataa marka isbedelku sidiisaba anu waxaan aaminsanahay isbedelku sidiisaba laamaha dowladda wuxuu ku yahaa curyaamin buu ku yahay cows qof shaqadii yaqaanay soo qabtay exbirience uu ahaa la maca yani la xaajoon kara hadba dhinac kasoo gudin kara ummaddii yacni garanaya yani horay u bartay taagtikada lagula diro nimankan yacni cadowga ah iyo qof hadda iyo hore alla ah ma sina marka walaal anugu haddaan si kooban jawaab su-aasha uga jawaabo waxa weeyaan isbedelkaas wix uu gaaro hadda uu soo kordhinayo ma jirto qof hadda cusub oo hadda la keenayo haddartaa yacni shaqadu macni kuma xirnayn marka waxaan dhihi karaa kaliyuhun asaga u jeclaaday maahan inuu arrintaas sameeye maahane wax dheeraad ah oo hadda ummadda soomaaliyeed yacni ay ka faa'iidayaan isbedelkaas ma jiraan shaqadii way socotay inay las horey loo sii wado unbaa rabtaa haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nuur waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in isbedelka la sameeyey uu caqabad ku yahay howlaha amniga adigana waxaad qabtaa inuu soo kordhinayo ama wax badan ka bedelayo qorshaha sugista amniga guud ahaan dalka maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir walaalkay daahir waa mahadsan tahay walaal waxa weeyaan waxaan uga jawaabayaa horta waa runtii waa ku raacsanahay in hay-adaha amniga inay derdergeliyeen amniga amniguna waa boqolkiiba boqol dee ma la dhihi karo oo cadowgii wadanka waa dhex joogaa weli laakiin dadaal badan bay sameeyeen dadaalkaas badan ay sameeyeen waxaa la yidhi faraska maxaa usha loogu dhuftaa inuu orodka sii badiya loogu dhuftaa isbedelka waxaa loo keenayaa waxa weeyaan in amniga lasii dardargeliyo amniga lasii sugo lasii xoojiyo mana aha runtiina walaalkay sida uu moodayay hadda ma ahanoo isbedelku curyaamin buu keenaya curyaamin ma keenayo sirdoonka iyo hay-adaha kale dowladda ama hay-adaha amniga ku saabsan way ka duwan yihiin hay-adaha kale maamulka sideedabana maamulka iyo waxay ku kala gedisan yihiin nimankan waa niman khibrad leh oo tababar qaba oo loo soo tababaray xogaha helitaankooda xogta meeshay ka keenayaan iyo meeshay geynayaan iyo meeshay marinayaan iyo isqaabka ay wax uga qabanayaan iyo haddii ay dhacdo dhacdo ama xaadiida ay timaado sidii lagu xalin lahaa iyo waxaasoo dhan rag u tababaran weeyaan loona soo tababaray ama wadanka gudihiisa ha lagu tababare ama dibadiisaba ha lagu tababaree waa rag khibrad u leh laakiin waxa isbedelka keenaya waxa weeye in dadaalkii lasii badiyo way meeshii amnigii shalay uu joogay maanta uu joogo in kor loo sii qaado oo laga sii badiyo taas unbaa isbedelka loo keenayaa runtiina taliyuhu iyo ragga khibradda leh way og yihiino dee isbedelka qofka xafiiska hadduu joogo muddo badan uu ku daaho oo bulshadii la macaamilo oo cadowgii la macaamilo mar walba wuxuu u baahan yahay meel bay wax ka soo dhacayaan nimankan aad aragteene iyagoo koox yar ah khawaarijta aan ula jeedaa iyagoo koox yar ah qof walba beegsanaya taliyaha dilaya waxay wax ku helaan waa xog iyo macluumaad ay heleen wey marka xogtii iyo macluumaadkii qof uga horeeya haddii la helo waa in la derdergeliyaa oo dhowr sana hadii sanad markuu qofku joogaba ama waxa weeyaan bilow joogaba isbeddel la sameeya daahir sida sheekh nuur uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in isbeddelka aanay looga maarmin hay-adaha ammaanka dowladda si loo laba jibaaro ee dadaalada socda ee amniga wax looga qabanayo
waa mahadsan yahay walaalkay nuur sheekh waxaan rabaa inaan yani in badan halkan ka caddeeyo intii xubin dowladeed oo yacni lagu soo tiriya tacbeelay oo soo shaqaysay oo shaqadii garanaysay intii la bedeli lahaa maxaa diidaya in lala xisaabtamo haddii shaqada wax ka dhiman yihiin kabastability loo sameeyo shaqadii lagu kontaroolo maxaa diidahaya intii qof hor leh tusaale ahaan qofka horta la keenayo shaqadii wuxuu u baahan yahay inta la tareen gareeyo oo tareen uu helo lagu sii korjoogtayuu rabaa waxaan rajeynaynaa dalkoo nabad noo noqdo iyo barwaaqo horey noogu socdo amnigiisu aada u sugnaado xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saynab abuukar maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inaala socodsiinaysay haatanna ku soo dhowaada xubintii qurbe oo inahayo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyaro soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubadda cagta ah oo ay isku baranayeen dhallinyarada ajaaniibta ah ee ku nool magaalada lubumbashi ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo sidoo kale loo yaqaano d r c soomaalida oo ka mid ah qowmiyadaha kala duwan ee ka shaqaysta dalkaasi kongo ayaa qayb ka ahaa dhalinyaro ka socotay ilaa siddeed dal oo ka qayb galay tartanka isdhexgalka dhalinyarada ajaaniibta ah ee magaalada lubumbashi maxamed cabdulaahi daahir oo loo yaqaano maxamed suldaan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ah ee ka ganacsada dalka d r c congo sidoo kale wuxuu ahaa kabtanka kooxda dhallinyarada soomaalida ee ka qayb galay tartanka maxamed suldaan oo aan waraystay ayaa marka hore iiga warramaya muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan
aad ba umahadsantahay xuseen waxaa jooga dad badan baa jooga halkan oo aad u kala duwan qoomiyado kala duwan leh nationality kala duwan leh annaguna waxaanu ka midna haddaan soomaalinahay dadka jooga halkan ee ka shaqaysta waanu ku dhaqanahay waxyaalo badan oo halkan laga qabtaana way jiraan oo dhinaca shaqada hadday noqoto dhalinyar badan oo kala duwan oo wadamo kala duwan ka timid baa joogta oo laisdhexgalo marka waxyaalo badan baa ka jira wadankan waxaa jira inta badan waa halkan shaqa loo joogaa shaqada lafteeda ayaa waxay tahay isdhexgalka marka koowaad oo shaqadaa waxay ku barasaa dad kala duwan inaad barato dadka kala duwan haddana siyaarad kale ayay isku keeni kartaa nolosha oo loo macaamili karaa waxaa kamid ah sportska kamid a taas oo aad isku baran kartaan dadkii iskuna dhexgeli kartaan taas waxay qayb weyn ka noqotaa inay kaa caawiso inaad wejiyo cusub oonad hore u aqoonaad barato oo aad shaqooyinkaagii firfircune ay taasi geliso marka aad buu u wanaagsanya waanu sarreeyaa waayo waa meel dad badan iskugu yimaadeen oo kala wada duwan taas waxay naga caawinaysaa in dadkaasi ay isa soo bahaystaan isku xiisaan isku yimaadaan ay dareemaan inay dadkani ka kala yimaadeen meelo kala duwan marka mar walba way uga duwan yihiin dadka waddanka u dhashay ajaanibtu cayaaraha waxaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin waxyaabaha dhallinyarada isku soo dhoweeya waa kan mar kale maxamed suldaan oo arrinkaasi iiga warramaya
kaalin aad weyn ay ka qayb qaadataa iska dhexgalka sababtoo ah caqliga fayow waxaa ku jiraa jirka fayow markaad sport samayso adigoo fresha aad garoonkii ka baxdo dad badan bay idin kulminayaan ciyaarahaasi dadkaa badan si aydaan marka hore isku aqoon baa isku baranaysaan waana iskaga soo dhowaanaysaan sidii hore markaas dhexgal fara badan ayaa halkaa ka imanaya oo bulshooyinka kala duwana waa tahay sportiska ama cayaarahaad soo hadal qaaday dhowaan waxaad ka qayb gasheen tartan cayaaro oo dhallinyarada ajaaniibta ah isdhexgal loogu samaynayey cayaartii ugu dambeysay finaalka ayaad timaadeen kabtan ayaad ahayd inkastoo koobka laydinka qaaday sabtidii haddana koox badan ayaa ka qayb gelayey ciyaartii ugu dambeysay ayaad timaadeen maxaa idin suuro geliyey inaad ciyaarta finaalka aad timaadaan
xuseen waad mahadsan tahay waxaa suurtageliyey in finalka la yimaado marka hore wadankan shaqaa loo joogaasan hore u carabaabay qoysas ma joogaan qofku wuu shaqaystaa qof waliba wuxuu soo raadiyaa wixii uu ku nafisi lahaa uu stresska kaga badbaadi lahaa waxaana u badan dhallinyarada haddaanu nahay sportska gaar ahaan kubadda cagta taasaan iskugu abaabulnaa wiigii saddex jeer laba jeer baa la ciyaaraa waxaa noo suurtageliyey muddo fara badan baan isla ciyaaraynay dhallinyarada isku imanaysa ee garoonka si wanaagsan ugu ciyaaraysa ee joogtaysay intaasoo isbiirsatay ayaa waxay keentay inaanu kaga qayb galno tartan isdhexgal ahaa oo dad kala duwan ay ciyaarayeen taasi waxay noo suurtagelisay inaanu finalka aadno waayo joogtaynta ayaa ugu muhiimsan oo waxa weeyaan dadka meesha jooga maadaama shaqo loo wada joogo qofka miisaankiisi wuu kordhayaa buuqii stresskii ay shaqadu lahayd waxbuu ka dhimayaa laakiin markaad adigu joogtayso eed wiiggii saddex jeer ciyaarto waxyaalo badan baad ka badbaadasaa saadaam cabdi cabdulaahi wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intuu tartanka socday wuxuu middaasi ku helay bilad sidoo kale saadaam wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysata magaalada lumbubaashi wuxuu iga warramay muhiimadda cayaaraha ay u leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan iyo waxa u suurageliyey inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan guud ahaan tartanka bismillahi raxmaani raxiim soomaalidu waa dad aad marka isboortiska loo fiirshay iyo bulshada ku dhex jiraan ugu wanaagsan dhankaas wallaahi waxaan ka baranay waaye aragnimo dad markaa dad aadan isdhaqan aqooni markaad dhex gasho waxyaaba badanoo waaye aragnimo experience kaaga siyaadaya marka aadan isku dhex galna dadkan in badanoo khibradana waa ka faa'iidin waxa waaye dadku way kala duwan yihiin isku dabeecada iyo isku dhaqan ma ahan dadkan horta ganacsiga markii la yidhaahdo iyo markii la yidhahdo isboortiska intaba waa dad aad loola macaamili karo oo mataqaana isdhexgalka ku habboon isboortiska markii la yidhahdo way kusii wanaagsan yihiin waata sadaam waxaad noqotay ciyaareenka ugu wanaagsanaa intuu tartan ka socday abaalmarna loo guddoonsiiyey waxay ka warantaa maxay tahay sirta ka dambeysa inaad noqoto maxaa kuu surogelay yani inaad noqoto ciyaaryahanka ugu wanaagsan intuu tartan ka socday walow koobka lagaa qaado wallaahi waa su'aal wanaagsan horta waxaa ii suurtageliyey markii hore tan ciyaarta bilaabaynaba hamigaygu wuxuu ahaay inaan eh, magaca soomaali aan wax ku qaadno Eh, waxaan dhihi karaa dadaalkii aan dadaalo unbaa ii suurtageliyey sidoo kaleeto dee anugu keliga ma aan dheelin tiimkayga ila dheelaayay laakiin waxaan dareemaya hard working tiimkayga oo wada shaqayn ila sameeyey iyo annagoo dadaalayni inaan ku gaaraan aaminsanahay eh, meeshaan hadda soo gaaray dhallinyaradan waxay qaarkood aaminsan yihiin in marka laga soo tago in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgal bulsho in haddana ay ka leexiyaan waxyaabaha aanan wanaagsanayn waa kan mar kale saadaan cabdi cabdulaahi dhallinyarada waxaan kula talin lahay sportsku waa isdhexgalka bulshada asagaana kaa mashquulin kara balwadda iyo waxyaabaha mataqaanaa ee, maandooriyaha ah haddii qofku marka dhallinyarada sportska uu soo dhex gala waxaan aaminsanahay inuu ka badbaadi karo waxyaabaha maandooriyaha ah dhallinyarada soomaalida ah ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan oo dhanka ganacsiga la leh dhallinyarada kale ee ajaaniibta ah waa kan mar kale maxamed cabdulaahi daahir oo loo yaqaano maxamed suldaan marka laga hadlayo dhanka ganacsiga xuseenow xiriir fiican baa ayaa ka dhexeeya dadka halkan isugu yimid ee kala wada duwan ah, waayo dadka shaqaa wada keentay qof walibana muhiimadda ugu weyn oo halkan ka leeyahay waa inuu ka shaqaysto shaqadaasi dad badan bay isku keentaa oo ay soomaalidu ka mid tahay eh, qof walibana faa'iidadiisa isugu raadsanaya ayuu dhinaca uu kaga jiro sektarka uu kaga jiro shaqadiisa wuu helaa dad la mid ah oo kaga jiro ajaanib ah taa marka waxay caddaynaysaa inay isku soo dhowaadaan dadkii qof waliba fiilkii uu kaga jiray shaqada wuxuu helayaa dad lamida oo iyaguna dhinaca kaga jira taasi waxay ca- naga caawisay inay bulshadu isdhex gasho dadkaa ka yimid wadamada kale marka dadku aad bay iskugu dhow yihiin wadankuna waa wadan nabada aadna looga shaqaysto dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oon ku soo qaatay dhallinyaro soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubadda cagta ah oo ay isku baranayeen dhallinyarada ajaaniibta ah ee ku nool magaalada lubumbashi ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo sidoo kale loo yaqaano drc congo intaan mar kale ku mid doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaya xuseen nuur xaaji oo inoo soo diyaariyey gabagabada idaacadda ayaynu haatan maraynaaye aynu jallecno dhinacii kaalmaha heesaa
cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay guhaadiyo gohiyo reerkiisiba naftayda gabyaa ka dhigay cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay guhaadiyo gohiyo reerkiisiba naftayda gabyaa ka dhigay niyadangeerartayo qalbiganeesaagollada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu kilkiray ayay erayada kalgacal lacabtayda ka soo gooyeen niyadangeerartayo qalbiganeesaagollada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal laabtayda ka soo goyeen haddana gelyoy marnaba anigun kaagu ikari haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo haddana genyoy marnaba anigun kaagu ikaray haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raraye gobolban ku dhigan lahaa haddii dumar lala gar
hagaaga dhegaystayaal heestaasi uu cabdicasiis iskalaajiina la socodsiin ku luuqeynayaan idhaahda ama codkiisa inagu soo gaadhsiinaya ayaa ugu dambaysa idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waana shir waxoo idile sidaa iyo nabadgelyo